halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda ood si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka lix iyo tobanka iyo afartan iyo sagaalka mitrban halkani aad naga dhagaysanaysaan waa washington
subax wanaagsan dhegaystayaal meel kastooda caalamka ku sugan tihiinba waa subaxnimo axadda bisha disembarna waa sideed sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barhkii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa si wada jir ah idiinla socodsiinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah cabdixaafi tacawil ismaaciil
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mida siyaasiin iyo cuqaal dhaqan oo ku dhaqan gobolka mudug ee galmudug oo baaqyo nabadeed ka soo saaray colaadda dhowaantan ka dhacday deegaana hoostaga gobolkaasi galmudug baaq nabadeedna aan halkan ka diro dhacdadii ka dhacday deegaanada gobolka mudug barigiisa gaar ahaan degmada afbar waaqo iyo tawfiiq halkaas oo ay ka dhacday dhibaato mataqaanaa dad walaalaa oo deegaankaas wada dega oo muddo soo laalaabatay
waxaa kaloo dhegaystayaal maqli doontaan macallimiin dugsiyada sare ee toronto oo ku dhaqaaqay shaqa joojin
sidoo kale waxaan idiin haynaa qodobo ay ka mid tahay falanqayn ku saabsan nin uu dhashay dalka sacuudi arabiya oo lagu eedeeyey inuu geystay fal dil ah oo ka dhacay gudaha dalkan maraykanka asbuucan qodobadaas iyo kuwo kaleba waan idiin haynaa balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa u mahadceliyey dalka iiraan sii deysamadooda aqoon-yahan maraykana oo asalkiisa shiino uu yahay kaasi oo ku xirnaa iiraan tan iyo sannadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii tallaabadan ayaa waxa ay timid iswadaarsi maraykanka uu ku sii daayey maxbuus u dhasha dalka iiraan oo sannadkii hore la qabtay habeennimadii sabtidii xalaytana qoraal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka ayaa madaxweyne trump waxa uu lahjad u eg cod jilicsan ugu mahadceliyey iiraan isagoo sidoo kaleetana sheegay inay ka dhabeeyeen isdhaafsigii maxaabuusta madaxweyne trump ayaa dhowr jeer wuxuu u muujiyey rabitaankiisa in wadaxaajood uu la galo iiraan si markaasi loo soo afjaro barnaamijkeeda hubka nucleyeerka looguna bedelo wadaxaajoodka uu rabo kii hore sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii tahraan ay la galeen lix quwadood oo dunida kuwooda ugu awooda badana madaxweyne trump ayaa markii uu heshiiskaasi labadii kun iyo shan iyo tobankii uu dhacay wuxuu sheegay markii uu ka baxayey wuxuu ku sifeeyey mid jilicsan oo aanan ku habboonayn in waddanka iiraan oo kaleeto waddan ah lala galo laakiinse maalmihii lasoo dhaafay madaxweyne trump iyo sarkaal sare oo maraykana ayaa labadoodaba eedeymo waxay u jeediyeen hadallo qallafsan oo cambaarayn ah iiraan markaasi oy ku eedeeyeen doorka ay ku baabi'inayaan bannaanbaxyada looga soo horjeedo dowladda ciidamada amniga ee halkaasi wixii intaasi ka dambeeyey ayaa iyada oo trump uu sidaasi sheegay khamiistii hadalkaasina uu sheegay waxa ay kusoo beegantay dhinaca kale iyada oo hay-adaha xuquuqul insaanka sida hay-adda fadhigeeda uu yahay dalka britain ee amnesty international ay sheegtay in boqolaal dad ah lagu dilay dalkaasi iiraan gaar ahaana laba boqol iyo sideed qof kuwaas oo ay sheegeen inay ahaayeen dadkii banaanbaxyada sameynayay iiraan ayaa waxay iska dafirta eedeymahaasi iyadoo shaacisay in aysan jirin tirada intaasiya laakiinse aysan sheegin tiro rasmi ah ugu yaraan saddex iyo labaatan qof ayaa dhintay kadib markii ay rag hubaysani weerar ku qaadeen dad ku sugnaa goob ay ku dibadbaxayeen oo ku taalla bartamaha magaalada baqhdaad booliiska iyo shaqaalaha caafimaadka ayaa sheegay inay boqol iyo toddobiyo labaatan qof ku dhaawacmeen weerarkan oo loo adeegsaday rasaas iyo tooriyo saddex askari oo booliis ah ayaana ku jiray dadka dhintay waa weerarkii ugu darnaa tan iyo intii ay kumanaan reer ciraaq ahi dibadbaxyada bilaabeen kowdii bishii oktoobar iyagoo dalbanaya in isbeddel weyn lagu sameeyo siyaasadda dalka iyo in meesha laga saaro saamaynta weyn ee ay iiraan ku yeelatay maamulka dalkaasi rag aad u hubaysan oo wejiyadu u daboolan yihiin oo aan la aqoonsanayay ciidamada ammaanku sheegeen inay dadka ku weerareen iskoyska khiilaani oo ku yaalla bartamaha baqhdaad raggan hubaysan ayaa rasaas ku furay dadka dibadbaxayey weerarkan ayaa socday ilaa subaxnimadii hore ee sabtidii booliiskuna waxa ay dhowr jeer isku dayeen inay joojiyaan waxaanu imanayaa toddobaad kadib markii uu ra-iisul wasaarihii ciraaq caadil cabdulmahdi sheegay inuu iscasilayo muqtada al zadri oo ah nin shiico ah saameyn weynna kule siyaasadda ciraaq ayaa la sheegay inuu ku sugnaa gurigiisa markii uu weerarku dhacay ilaa afar boqol iyo konton qof ayaa ku dhintay labaatan kun oo kalena waa ay ku dhaawacmeen tan iyo kowdii bishii oktoobar markii ay mudaharaadyadu ka bilowdeen dalka ciraaq gaar ahaana deegaanada koonfurta ee ay shiicadu ku badan tahay maraykanka ayaa saacada ka hor weerarka cunaqabatay saaray saddex hogaamiye maleeshiyaad oo ciraaqiyiin ah oo ay iiraan taageerto oo ay washington ku eedaynayso inay fuliyaan weerarada noocan oo kale ah subax wanaagsan dhegaystayaal mar kale halkaad warkaasi kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a washington idinka imanaysa deegaano hoos yimaada degmada jariiban ee gobolka mudug ayaa dhowaantan colaad ka dhacday waxa ay keentay dhimashada dhowr qof iyo dhaawac kale kadib kulan ay ku yeesheen magaalada gaalkacyo shalay hogaamiyeyaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta mudug ayay ku soo saareen baaq ay u direen beelaha dhinacyada dagaalantay warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada gaalkacyo ka soo diray wariyaha v o a-da cabdiwaaxid macalin isxaaq
inkastoo xaaladda deegaanadii lagu dagaalamay ay degan yihiin haddana waxaa isi soo taraya baaqyada loo jeedinaya dhinacyadii ku dagaalamay deegaano hoostaga degmada jariiban ee gobolka mudug ee lagu doonayo in lagu joojiyo colaadda halkaa ka jirta xildhibaan cabdikariin khaliif cabdidhalac oo ka mida baarlamaanka soomaaliya ayaa dhinacyadii ku dagaalamay deegaano hoostaga jariiban ka dalbaday joojinta wax walba oo xiisad abuuri kara waxaan rabaa inaan ka hadlo oo ka tacsiyeeyo baaq nabadeedna aan halkan ka diro dhacdadii ka dhacday deegaanada gobolka mudug barigiisa gaar ahaan degmada afbar waaqo iyo tawfiiq halkaasoo ay ka dhacday dhibaato mataqaanaa dad walaalaa oo deegaankaas wada dega oo muddo soo laalaabatay waxaan leenahay walaalayaal dagaal wiil baa ku dhashe wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho colaadda halkaas ka soo cusboonaatayna deegaanka iyo dadka soomaaliyeedna dani uguma jirto waxaan ku baaqayaa in dadka waxgaradkaa iyo culummada iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan inay arrintaas ay ku soo baxaan in maamulada puntland iyo galmudug ay iska kaashadaan sidii dhibkaas looga hortegi lahaa waxaan halkan kaga dirayaa baaq nabadeed oo aan leeyahay halla joojiyo xabadda halkaas mataqaanaa ka soo cusboonaata kulanka uu ahaa mid xildhibaan cabdikariin khaliif cabdidhalac uu la qaadanaya qeybaha bulshada galmudug ee gobolka mudug ayaa odayaashii ka qaybgalay waxay isdul taageen gaabiska ku jira dhismaha galmudug iyaga oo saluugay dhabaha dowladda ay u maraysa dhismaha galmudug waxaan leenahay annagana hanoo dayso waxaan xaqa u leenahay odayaashii baan nahay dhaqanka oo wax soo dhisay dadkana meesha keenay waxaan soo dhowaynaynaa wixii dowladdu xaq u leedahay ama aan aq ugu leeahay ama aan xaq ugu leenahay baan soo dhawaynaynaa waxaysan xaq noogu lahayn ha ka leexataan leenaha annaga warkaan intaasaan ku soo dhawaynahayaa kasakuu baaqyada nabadeed ee loo jeedinaya dhinacyadii ku dagaalamay deegaano hoostaga degmada jariiban ee gobolka mudug ma jiraan wax dagaalo kale ah oo halkaa ka dhacay hase ahaatee waxaa socdo dadaallo ay wadaan duqeyda dhaqanka oo lagu doonayo in lagu hakiyo xiisadda colaadeed ee u dhexaysa dhinacyada halkaa wada degan cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
halkaasi aad naga dhegeysanaysaanna waa washington nin ka tirsan askarta sacuudiga oo tababar ku qaadanaya saldhig ee ciidamada badda ee maraykanka ay ku leeyihiin magaalada bensacola ee gobolka florida ayay afar qof ku dhinteen halkaasi sideed kaleetana ay ku dhaawacmeen kadib markii uu rasaas ku furay ninkaasi ciidamada f b i-da oo la wareegtay baaritaanada laga sameynaya ninkan oo isagu goobta lagu dilay ayaa waxaa loo aqoonsaday ninkaas magaciisa in la yidhaahdo maxamed al shamraani waxa uuna ku jiray tababar barashada luuqadda ingiriiska iyo sidoo kaleeto duulimaadyada diyaaradaha ciidamada waxaa la sheegay in khadka telefoonka ay ku wada hadleen madaxweynaha dalka maraykanka donald trump iyo boqorka sacuudiga boqor salmaan oo ballan qaaday in dowladdiisa ay ka caawin doonto washington baaritaanada la wado haddaba halka ay wax marayaan iyo sida arrintaasi ay u dhacda wararkii ugu dambeeyey ayaa cabdixaafid cawil ismaaciil oo stuudiyaha ugu heliyay wuxuu wareystay faysal dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga warar isi soo taraya waxay sheegayaan in ninkan markii la eegay meelaha uu wax ku soo qorqori jiray inuu ahaa nin nacayb oo ku jiro dalkan maraykanka khaasatanna aada u taageersanaa arrintan dalkan falastiin iyo qaar nacayb ay ku jirtay waddanka israa'iil marka isku soo duubo un waxaa muuqata in sida wararka hadda hore ay sheegayaan inuu ahaa nin nacayb dalkan maraykanka uu ku jiray balse tababar ku qaadanaya dalka maraykanka oo ay sacuudiga usoo direen waa tahay waxa la sheegay inuu iibsaday hub aan la ogolayn ama ay adag tahay in la helaa siday ugu suurto gashay wax ma ka ognahay waddankan maraykanka ma adka in qori la iibsado laakiin dadka ajnabiga ah waxa weye waxay leeyihin wax la yidhaahdo inay inay warbixin marka iibsanayaan in warbixin laga bixiyo marka baadhitaano badan baa hadda la codsanayaa sidii uu hubkan ku helay iyo iyo awoodda u ogolaatay macnaha in aan ninkan xataa baadhitaan lagu samaynin intii aan dalkan la keenin ka hor marka weli wararku waa isu soo tarayaan waa hagaag faysal waxaynu ognahay in dowladaha sacuudiga iyo maraykanku ay aada isugu dhow yihiin tababaro iyo ciidamo ay isweydaarsadsadaana ay jiraan baaxad intee leeg ayay leeg tahay xidhiirkaas dhinaca isweydaarsiga milatariga iyo tababarkuba run ahaantii dalkan maraykanka waa dhoweyd hadda siaad la socoto dowladda maraykanku waxay ogolaatay in hub dheeraada iyo tababaro dheeraada la siiyo dalka sacuudiga waxaanad moodaa intii haatan madaxweynahan donald trump ee xilka hayaa ay aad iyo aada isugu soo dhaweynayeen xiriirka labada dal ka dhexeeya khaasatan boqorka sacuudiga iyo madaxweynaha dalka maraykanka donald trump marka waxaanu ka mid yahay sacuudiga wadamada hubka ugu badan ka iibsada dalkan maraykanka sidoo kalena tababaro badan ku qaata marka xiriirka milatary ee ka dhexeeya labada wadan waa xiriir aada u adag sida ay maanta sheegeen wasiirka difaaca ee dalka maraykanka oo ay afhayeen u hadlay wasaaradda difaaca labaduba xiriirkaasina siday ku tilmaameen waa xiriir aada u qoto dheer waxaan kaloo dareemi karnaa in madaxweynaha maraykanka lafahantiisa warbixinadii uu bixiyey ee uu ku sheegay inuu xiriir toosa oo xagga telefoonka la sameeyey boqorka dalka sacuudiga oo boqor salmaan oo isagoo aada uga xumaaday arrintan waxaashnimada ee uu ku kacay in askarigan sacuudiga ah in una ballan qaaday inuu si ula shaqayn doono dadkii ay wax gaadheen ee maraykanka ahaa ee ku waxyeeloobay falkii waxaashnimada ahaa ee askariga sacuudiga ku kacay warbaahinta maraykanku waxay sheegtay faysalow in uu madaxweyne donald trump uu akhriyey uun warqad ay ku qoran tahay wixii ay isidhaahdeen boqorka sacuudiga ee salmaan ee faahfaahin dheeraadana aanu arrintaa ka bixin say kula muuqataa taasi run ahaantii mar kasta oo ay dhacaan wax sacuudiga iyo maraykanka ku saabsan waa jirtaa in kooxo ayagu dana gaara oo siyaasadeed kale oo markiiba su-aal geliya laakiin aniga faysalaan waxaan shaki igaga jirin xiriirka sacuudiga iyo maraykanka ka dhexeeya inuu aada u yahay mid qoto dheer khaasatan inta haatan boqorka salmaan uu talada hayo iyo madaxweynahan donald trump oo ayaga xiriir saaxiibtinimo iyo xiriir wada shaqayn fiican ay ka dhexayso waa hagaag dhinaca kale haddaynu eegno faysal dadka ka faallooda siyaasadda donald trump iyo dowladda maraykanka guud ahaanba weliba xisbiga jamhuuriga intii ay talada hayeen waxaa la sheegaa in washington aanay ku degdegin riyaad dhacdadan iminka wax ma ka bedeli kartaabaad is leedahay isha kalalinta lagu xanto donald trump inuu isha kalaliyo boqorka sacuudiga run ahaantii waxa ay ku xidhan tahay mar walba dhinaca aad ka eegto kuwa arrimaha taxliila siyaasadda oo kuwa garabka bidixi waxay leeyihin arrintan arrin waxbay ka bedelaysaa iyo qaar kamid ka tirsan jamhuuriyinta lafahantoodaba laakiin waxaynu ognahay arrinnimo ka waaweyn oo arrintii ninkii wariyaha ee la dilay baa soo dhex martay dalka maraykanka iyo iyo iyo sacuudiga kuwa hore siba maadaama aanay wax ka bedelin askari keligiis isagu wax toogtay waxaan filayaa inaysan wax badan dhaawac u geysan karin inkastoo ay fursad siin doonto dadka ku kaxsan xiriirka labada dal ka dhexeeya aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa faysal diri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey cabdixaafid cawil ismaaciil waxaadna ka dhegaysanayseen washington
macallimiinta dugsiyada sare ee gobolka ontario ee dalka kanada ayaa sameeyey shaqa joojin kadib markii dowladda gobolka ay sheegtay in la kordhinayo tirada ardayda ay ku fadhiistaan fasallada iyo jarista lacaga oo hore u qaadan jireen macallimiintu taasoo saameyn ku yeelatay ardayda wariyaha v o eyda ee kanada xuseen nuur xaashi ayaa wareystay maxamed al camuudi oo wax badan kala socda arrimaha waxbarashada ee gobolka ontario islamarkaana ay carruuri u dhigtaan dugsiga sare ugu horreyna waxa uu weydiiyey waxa uu salka ku hayay shaqa joojintani waxay salka ku haysaa marka ugu horeyso dowladani conservative-ka ah waxay dib ay u jareen waxaa jiray hore conservative markay haysteen ontario sidoo kaleete ay waxyaalo badan jarjareen markii mike hires u haystay haddana tii baa dib loo soo nolooyey marka macalimiintii waxay xaq u leeyihiin inay shaqada ka fadhiistaan waayo benefit badan baa laga jaray waqti badan oo iyaga la siin jiri baa laga jaray marka qofka markuu shaqeeyo khaasatan macalimiinta waa important for lifeka oo mataqaana iskuullada waa ardadeyna ku yid wax bari lahaa haddii adiga oo arday macalinkii aad meelka aad ka dhuujiso as tiraahdo maaragtay benefitkan ka jar overtimeka ka jar teacher supplyga mataqaana hala siiyo marka waxyaalo badana iman kara in mataqaana shaqa joojin ay sameeyaan ay u saameysay intaas waa tahay shaqa joojin macalimiinta dhowrkii maalin lasoo dhaaf ayay markaa ku jireen ardayda dugsiyada sare maysan aadin ee iskuullada saameyn intee la-eg ayay martaa ardayda ku yeelata horta marka ugu horeyso ardayga markuu iskuolkii waaya ama galaaskii oo sii continuationka oo darsigii hore oo socday haddii ay kala jarmaan ama ay kala go-aan ardaygii waxaa ku dhacaya marka ugu horeyso caajisnimo maxay dhahaan madax wareer oo mataqaana darsigii meeshuu joogay hadana dib koow iyo koow mataqaana darsiga la qabashadiisa ku adkaanaysaa waayo xamaasad markaa u leedahay darsigii uu socdo haddii dhex laga jaro darsigii ma wadi karo ma socon karo sidii la rabo ma u socon karo waxaa arkaysaa ardaygii waxaa ku dhacaya caajisnaan mentally maxay dhahaan xataa waxaa ku dhacaya mataqaana conflict oo mataqaana educational ah oo ma la qabsan karo darsihii manhajkii socday iyo isku dhex qismayaan intaasoo dhanaa heli karaan waa tahay maxaa soo celceliyay shaqa joojinta markii ugu horreysa maaha macalimiintu ay sameeyaan shaqa joojin maxay tahay waxyaabaha soo celceliyay mar walba sida hadda aan sheegay waa xisbigan hadda soo koray oo haysta ontario oo ka mas-uul ah educationalka ayaga ayaa waxay damcaan mar walba meelo alaale meelo badan waxyaalo ziyaada ziyaada ah maaragtay ay u haystaan inuu ziyaada ziyaada ku tahay ninka macalinka ah taas awgiisii ay ka jaraan waxyaalihii uu u baahnaa macalinka inuu mataqaanaa ku raaxaysto mathalan vocational vocational lama siiyo fasaxa vocational bay in la siiyo waaye sig bay inuu qaato waaye waxaa jiro maternity bay aa jirto intaasoo dhan markii marka ninka macalinka ahaa moralkii iyo xamaasadii uu ku jiri wax ku beri jiray haddii saas la yiraahdo kana lagaa jaray vacation ma jiraan maxay dhahan benefitkaas ma jiraan ha shaqa joojinaa imaanaysa marka waa tahay waalid ahaan waxaa leeyahay jarjaritaankan lacagahoo kale macalimiinta waxyaabihii faa-iidada u ahayd oo kale caymiska oo kale laga jaray waxay sababtay in arday badan hal galaas lasugu geeyo oo tiro ka badan tiradii hal fasal lagu fadhiisan jiray waalid ahaan waa sidee dareenkaaga runtii ardayga markuu fasalka uu ka bato fasalka sidiisa averageka lagu talagalay waa twenty ilaa iyo twenty three arday galaas walba inuusan ka badanin waayo mar haddii ardayga u gaaro afartan arday hal galaas laisugu keenay absolutely xoogaa waxaa u malaysaa in mataqaanaa macalinkana uu qaabili karin inuu mataqaanaa waqtigaa gaaban inuu ardada dhan wada gaarsiiyo oo u dhadhacsiiyo waxaa iman kara point of averageka inuu hoos u dhacaan maxay dhaha macalimiintii maxay dhahaan ardadii waxbarashadooda inay sidii hore inaysan noqonin waayo macalinkii waxbari lahaa afartan arday wax ma wada dhacsiin karo meeshii dabala laga dhigay twenty three waa in ugu bataa ugu badnaan waa saddex iyo labaatan ardayga ka badan galaaska waata ugu dambeyntii ma la filayaa dhowaan in macalimiinta iyo dowladda gobolku ay heshiis gaaraan oo shaqo joojinta ay kasoo laabtaan si markaa ardayduna ay dugsiyada waxbarashada ugu laabtaan waxay damacsan yihiin mondayga soo socda haddii aysan xisbiga aysan la fariisan kursiga soo wada dhigin wax alaale inaysan miiska soo saarin waxyaalaha xuquuq ay u leeyihiin macalimiintoo dhan waxaa laga yaabaa in shaqo joojin oo culus ah ay sameeyaan ilaa iyo two weeks three weeks inay shaqada ka fariistaan
hadalkaasina waxaa u dambeeyey maxamed alle camuudi oo waxbarashada gobolka ontario wax kala socda caruur uu dhalana ay dugsi sare u dhigtaan waxa uu waramayay wariyaha v o a-da ee canada xuseen nuur xaaji
diyaaradaha dagaalka israa'iil ayaa weerar waxa ay ku qaadeen marinka gaza duqayntaasi ayaa imaanaysa iyadoo ciidamada israa'iil ay sheegeen in gantaaladooda ka hortaga duqaymaha ay qabteen dhinaca falastiiniyiinta gantaalo laga soo riday wariyaha v o eda bariga dhexe xuseen cismaan saxnuune ayaa warkan ka soo diray masar ciidamada israa'iil ayaa weerar ku qaaday marinka khaza ee dhulka reer falastiin saacada ka hor ah taasoo jawaab ay kaga dhigayaan saddex gantaal oo laga soo tuuray magaalada khaza fiidnimadii sabtida kuwaasoo lala egtay deegaano ka tirsan dalka israa'iil sida ay kusoo waramayaan warbaahinta falastiin ciidamada israa'iil waxay bartilmaameedsadeen goobaha aljabari iyo alkhaliil oo ah xarumo ay leeyihiin garabka hubaysan ee ururka xamaas kuwaasoo ku yaala waqooyiga marinka khaza diyaaradaha dagaalka ee israa'iil ayaa sidoo kale saddex gantaal la helay xarunta albadar ee galbeedka magaalada khaza ma jiraan ilaa iyo iminka warbixin deg deg ah oo ku saabsan dhibaatada ay geysteen duqaymaha diyaaradaha israa'iil dhinaca kale kooxaha reer falastiin ee wax iska cabinta waxay hawada sare ay u tuureen gantaalaha lidka diyaaradaha kuwaasoo ay isaga cabinayeen diyaaradaha dagaalka ee israa'iil ee duqaynta ka wada halkaasi warbaahinta israa'iil ayaa sheegay fiidnimadii sabtida nidaamka difaaca ee iron duma ee dalka israa'iil inuu qabtay gantaalo laga soo tuuray dhinaca israa'iil waa sida ay sheegayaan ciidamada israa'iil seeriyaasha digniinta ayaa laga maqlay xalay deegaanada dhulka israa'iil ee u dhow marinka khaza waxaana argagax dareemay dadka israa'iil ee degan dhulka xuduudda la leh marinka khaza ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka gantaalaha ee laga ganay dhinaca falastiin islamarkaasina lala eegtay dalka israa'iil xilliga ugu dambeysay ee gantaalo laga tuuro xeryaha xamaas ay maamusho ayaa ahayd bishii nofembar sagaal iyo labaatankeedii xilligaasoo si weyn ay u duqaysay bartilmaameedyo ay maamusho xarakada xamaas rabshadaha ka dhaca xuduudda u dhexaysa khaza iyo israa'iil ayaa hoos u dhacay sannadihii ugu dambeeyey inkastoo bishii lasoo dhaafay uu dhex maray dagaal ba-an labada dhinac oo dad badan waxyeelo ay ka soo gaartay sidoo kale maalintii jimcaha mudaaharaadyo ayaa dib uga bilowday xadka u dhexeeya marinka khaza iyo israa'iil kadib markii kumanaan reer falastiin ay isugu soo baxeen halkaasi wasaaradda caafimaadka ee maamulka khaza ayaa sheegtay jimcihii in afar falastiiniyiin ay ku dhaawacmeen rasaasta nool ee israa'iil intii ay socdeen banaanbaxyada hareeyey xuduudda israa'iil iyo marinka khaza ururka xamaas ayaa hakiyey mudaaharaadyada isbuuclaha ahaa ilaa iyo bartamihii bishii nofembar kadib dagaal kooban oo ka dhacay xuduudda israa'iil iyo khaza birirta dhex martay ciidamada israa'iil iyo kooxaha wax iska caabinta falastiin ayaa xilligaasi bilowday kadib markii israa'iil ay dishay hogaamiye caan ah oo ka tirsan jabhadda islaamig jihaad mudaaharaadyada ayaa dib u bilowday xilli hogaamiyaasha ururka xamaas iyo islaamig jihaad ay ku sugnaayeen magaaladan qaahira halkaasoo wadahadal ay kula lahaayeen mas-uuliyiin masaari ah oo dhexdhexaadin ka dhex wada israa'iil iyo falastiin dowladda masar ayaa dadaal badan ku bixinaysa in kooxaha wax iska cabinta falastiin iyo israa'iil in ay gaaraan xabadjoojin waarta iyo sidii go'doominta looga qaadi lahaa marinka khaza ee dhulka reer falastiin oo dunida inteeda kale ka go'an muddo laba-iyo toban sano ah xuseen saxnuuni v o a qahira
waa hagaag dhegeystayaal halkaad weliina kala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o ed oo toos idinka imanaysa washington gabagabadii idaacadda ayaynu soo gaarnay haddii aan eega dhinacii heesaha waa cabdihani sheekh iyo heesta dherarka iyo joogaga
dhaqankiyo xishoodkaaga howlahaa ka qosolkaaga dhimbikiyo garaadkaaga dhiirani u hadalkaaga dhagxumada kafaankaaga iyo dhagawadnaantaada erkayo joogkaaga dhaqaaqayo socodkaaga eeha iyo midabkaaga dhaqankiyo xishoodkaaga qosolkaaga dhimbikiyo garaadkaaga dhiirani u hadalkaaga dhagxumada kafaankaaga iyo dhagawadnaantaada heestaasi cabdihani sheekh dharanka iyo jooga ayaynu kusoo gabagabaynayna idaacaddii subaxnimo maxamed cabdi sandheere saare cabdi axmed iyo aniga waa cabdixaafid cawli baaciltan iyo intaynu ku kulmayno haddii ilaha idma idaacaddeena duhurnimo sidaas iyo nabadgelyo
gurigeen ka dhurowda noloshenu